halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
jimco wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maarso sagaaabaatanka sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali dt com saacadda afrikada barina dhegaystayaal waa afartii galabnimo idaacaddeenna waxaa wadajir idinkugu daadihinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xaaladda ammaanka magaalada muqdisho muhiim waxaa qof meel loo magacaabay keligii ammaan ma sugi karo haddii ayna shacabka la shaqaynin amniga magaalada iyo dalka waxaa qaaday madaxda dalka haddii lagu celceliyo maaragtay shacabka ha shaqeeyo waa kelimad sax ah oo aan meesheedii lahayn
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
saraakiisha caafimaadka dalka mosambik ayaa sheegay in tirada dadka uu soo ritay cudurka daacuunku ay cirka isku shareertay afar iyo labaatankii saacadood ee ugu dambeeyey mas-uuliyiintu waxay sheegeen in maalintii arbacadii shan qof laga helay xanuunka daacuunka islamarkaana khamiistii gelinkii dambe tirada dadka uu cudurku soo ritay ay gaadhay boqol iyo sagaal iyo soddon qof iyadoo tiradu intaasi kasii badatay saacadihii ka dambeeyey cudurka daacuunka ayaa si sahlan ugu fida meelaha uu ka dilaaco waxaanu saacada gudahood ku dili karaa qofka uu haleelo haddaanu helin gargaar deg dega oo caafimaad hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa sheegtay in ay toddobaadkan bilowgiisii dalkaasi u direen sagaal kun oo tallaalka cudurka adhahde sagaal boqol oo kun oo tallaalka cudurka kalooraha ah maadaama oo laga walaacsanaa in duufaanadii iyo roobabkii khasaaraha badan geystay dhowaan ay halkaasi ku keeni karaan xanuunada faafa sida daacuunka warbixinta xeraalyaha gaarka ah ee baarayay in madaxweynihii maraykanka iyo kooxdiisii ololaha doorashada labada kun iyo lix iyo tobankii ee dalkan maraykanka ay wada shaqayn la yeesheen dowladda ruushka oo dhowaan soo gabagabowday ayaan ahayn mid saldhigtay khaasatan dhinaca siyaasiyiinta u dagaargaroobaya doorashada labada kun iyo labaatanka sida ku cad warbixinta gaaban ee wasiirka cadaaladda maraykanka william barr uu ku soo koobay afarta bog ee uu la qaybsaday sharci dejiyaasha maraykanka baarista robert muller iyo kooxdiisii ma helin wax wada shaqeyna oo dhex martay kooxdii ololaha madaxweyne donald trump iyo sirdoonka ruushka xilligii ololaha doorashada madaxweynenimo ee dalkan maraykanka sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii sidaa oo kale warbixinta gaaban waxaa ku qeexan in dembibaaraha gaarka ah robert muller uusan go-aan ka qaadan inuu madaxweyne donald trump sameeyey is-hortaagid sharci oo loola jeedo inuu isku dayey carqaladayn dembi baarista isaga iyo asxaabtiisa kale ku socotay waxaa kale oo halkaasi ku qeexan in kasta oo robert muller go-aankaasi qaadan haddana meesha kama saarin inay arrintaasi jirto iyo in kale ugu dambayntii william barr wasiirka cadaaladda maraykanka ayaa go-aan ka gaaray in robert muller uusan donald trump wax is-hortaagid sharci ah ku helin
xogayaha maaliyadda dalka maraykanka stephen munchin oo ku sugan magaalada bajin ee xarunta dalka china ayaa boggiisa twitter-ka ku soo qoray maanta oo jimca inay wadahadallo midla dhal ah oo ku saabsan arrimaha ganacsiga iyo maaliyadda ay wada yeesheen mas-uuliyiinta dalka shiinaha waxaanu intaasi ku daray in kulan arrimahaasi lagu sii anba qaadayo uu toddobaadka dambe ka qabsoomi doono magaaladan washington d c ee caasimadda maraykanka heshiiskan ayaa loo malaynayaa in uu dabciyo hanaankii dhowaanahan labada dal ay ku wada macaamilayeen ee ahaa in cashuurta la isku dallaco badeecadaha ay isdhaafsadaan labada geesood dowladda maraykanka ayaa lacag gaadhaysa laba boqol iyo konton bilyan oo doolarka maraykanka oo cashuura dul saartay badeecooyinka ka yimaada shiinaha halka ay dowladda shiinuhuna lacag gaadhaysa boqol iyo toban bilyan oo doolar oo cashuur ah ay dul saartay alaabta maraykanku u dhoofiya shiinaha
sharci dejiyaasha dalka britain ayaa maanta lagu wadaa inay u codeeyaan qayb ka mid ah heshiiska kabixitaanka midooda yurub xildhibaanada ayaa raba inay u codeeyaan qaybta kabixista oo keliya balse xeerdheerayaasha siyaasadda ayaa sheegaya inay adag tahay suurtagalnimadeeda ra-iisul wasaaraha britain ayaa isku dayeysay inay riixdo meelmarinta heshiiskan ay dhowr hore oo jeer ku hungowday waxa ayna rajaynaysaa inay u codeeyaan tiro xildhibaano ku filan meelmarintiisa si ay u dhammaystirto heshiiska ay dalkeeda kaga saarayso midooda yurub heshiiska ay theresa may doonayso inay britain kaga baxdo midooda yurub waxa uu sii guraacmay arbacadii aanu soo dhaafnay markii uu baarlamaanku diiday lix iyo toban qorshe oo lagu waday xaqiijinta kabixitaanka midooda yurub
galab wanaagsan iyo jimco barkhadeed baanu idin leenahay dhegaystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan aynu ku bilownay hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee u n h c r ayaa ka digaysa in dibcelin lagu sameeyo qaxootiga tirada badan ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ku jira iyagoo la sheegay inay kasii darayso xaaladda bini-aadaminimo ee ka jirta qaybo ka mida soomaaliya wariyaha v o weda liisa shlein ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee jineefa sahre cabdi axmed ayaa soo koobaysa hay-adda qaxootiga adduunka ee un h c r waxa ay sheegtay inay ka warhayso in dowladda kenya ay soo celisay dalabkeedii ahaa inay xirayso xerada adduunka ugu weyn qaxootiga ee dhadhaab islamarkaasina qaxooti gaaraya laba boqol iyo soddon kun oo dad ah ay doonayso inay dib ugu celiso soomaaliya daana hayuus oo iyadu ah afhayeenka heerka gobol ee u n h c r ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in arrinkan oo kale ay horey u dhacday oo ay dowladda kenya ka dhawaajisay waxaa afhayeenka hay-addu ay sheegtay in hay-adda un h c r iyo dowladda kenyaba ay ka wada shaqaynayeen sidii xal waara oo taabagal noqda loogu heli lahaa qaxootiga waxaa jira ayay tiri xalkaasi iyadoo lagu guda jiro oo la raadinayo islamarkaasina ay tahay dalal inay dadkaasi dubadujin u sameeyaan qoysaskooda ay dib ula midoobaan amaba meelo ka baxsan halka haatan ay degan yihiin la dejiyo in kenya ay soo celisay dalabkan waxaa kaloo intaasi ay ku daraysa hay-adda in soomaaliya meelo ka mida ay tahay wakhtigan mid amnigeedu uu aad u adag yahay qaxooti intaasi la-eg in lagu celiyana ay dhib weyn tahay laakiinse iyadoo kala hadlaysa v o eda khadka telefoonka ee yuganda ayaa waxa ay sheegtaa afhayeenka hay-adda in soomaaliya meelo badan oo ka mida khatar weyn ay ku tahay in qaxooti intaasi la-eg lagu celiyo wakhtigan most of the areas that the refugees from Dadaab come from can't be considered stable for any kind of large scale return.
meelaha qaarkood ee qaxootigan dhadhaab ay ka yimaadeen waa meelo aanan weli loo tixgelin karin meelo deggan oo lagu celin karo qaxooti sidaasi u badan waxaan xaqiiqdii ay kaga sii daraysaa taasina xaaladda bini'aadanimo ee ka jirto meelo ka mida soomaaliya hayes ayaa waxaa kale oo ay sheegtay in laba iyo toban meelood oo ka mida goobaha dadkan ay ka soo carareen ee qaxootinimada ay uga soo tallaabeen kenya ay yihiin kuwo wakhtigan ay dejiyeen ciidamada midooda afrika iyo sidoo kale ciidamada kale waxaa kaloo ay sheegtay u n h c r in ay weli wado inay ka caawiso dadka qaarkood kuwooda raba in iskood ay dib ugu noqdaan meelahaasi waxaa kaloo intaasi ku dartay in siddeetan iyo laba kun oo qaxooti ah ay dib ugu noqdeen guryahoodii ilaa iyo sanadkii labadii kun iyo afariyo tobankii laakiinse waxa ay tiri qaybo badan oo soomaaliya ka mida weli uma diyaarsano in ay qaabisho qaxooti intaasi la eg amniguna waa mid aada u liito iyadoo soomaaliya ay samaysay xoogaa horumara sannadihii lasoo dhaafay haddana weli waa waddan burbursanaa muddo tobannaan sana ah una baahan kaabiyo muhiim ah in laga dhiso oo dibudhiskeeda ah marka qaxooti xaddi badan oo intaasi la eg oo lagu celiyo ma sahlano deganaanshaha soomaaliya hadda unbuu isku dayaa inuu soo kabto hayiis ayaa waxay intaasi ku dartay in u n h c r ay si weyn uga mahad celinayso dowladda kenya deeqtoonaanteeda in ay martigelisay qaxooti intaasi la eg oo ka soo cararay waddan ay daras yihiin sannada aada u dheer marka laga soo tagase ayay tiri caqabadaha qaxootiga ay kala kulmeen dhinacyada cimilada dhulka ay degeen iyo sidoo kaleeto nolosha adag ee ku qabsatay halkaasi waxaa kaloo ay sheegtay in hay-adda saraakiisheeda iyo saraakiisha dalka kenya ee dhinaca dowladda ay ka wada xaajoonayaan hanaanka ugu fiican ee xeradaasi loo xiri karo ayadoo sidoo kaleetana dadkaasi aan lagu celinaynin meel aan ammaan ahayn warbixintii wariyaha v o eda liisa shilen ay noo soo dirtay waxaa soo koobaysay saare cabdi axmed
jimco wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada faaqidaada jimcaha waxaa inoola diyaara maxamed xasan cabdi sandheere
kulainti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka daday tiradoodu badan tahay ayaa ku dhintay weeraro toban kor u dhaafaya oo lagu qaaday magaalada muqdisho labadii toddobaad ee ina dhaafay weeraradii dhacay ayaa isugu jira kuwo walxaha qarxa baabuurta la isugu dhejiyo iyo weerar toos ah oo baabuur bambooyin laga soo buuxinayo lagu duqaynayo dhismayaasha bartilmaameedka ah weeraradan ayaa sababa dhimasho iyo burbur hanti waxaa kaloo ay saameeyaan ardayda iskuullada iyo ganacsiga hadda uun bilowga ah barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan ayaa haddaba waxaan ku eegaynaa waxaa nuglaanta dhinaca amniga ah hadda sii kordhiyey iyo sida waxa dhacaya ay u saameeyaan hannaanka waxbarasho iyo ganacsi ee dalka barnaamijka waxaa maanta marti ugu ah xuseen macalin maxamuud sheekh cali oo ah madaxa daraasaadka hiiraal ee magaalada muqdisho waxaa isna barnaamijka qaybka brofesor liibaan ciise oo baraka ah jaamacadda muqdisho iyo xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya hase yeeshee intaanaan barnaamijka gudagelin aynu dhegaysanno warbixin uu wariyaha v o eda haaruun macruuf ka diyaariyey xaaladda amniga iyo qaraxyadii ugu dembeeyey ee magaalada muqdisho ka dhacayay maalmahan mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ururka al-shabaabna waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi shan iyo toban qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi tiradaasi oo la-eg intii ku dhimatay weerarka isugu jiray qaraxyada iyo maleeshiyaadka hubaysan ee weerar ku qaaday dhismaha wasaaradda shaqada iyo howlaha guud maalintii sabtidii qaraxyadan waxay ka dhigayaan qaraxyada ka dhacay magaalada muqdisho siddeed qarax oo dhacay siddeeddii maalmood ee u dambaysay maalintii khamiistii ee koob iyo labaatanka bishan waxaa qarax lagu dilay nin injineer ah oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdi kaariye maalintii sabtida ee saddex iyo labaatanka bishan al-shabaab waxay weerareen dhismaha wasaaradaha shaqada iyo howlaha guud waxaana ku dhintay shan iyo toban qof oo uu ku jiro wasiir ku-xigeenkii shaqada iyo arrimaha bulshada saqar ibraahim cabdalla isla maalintaas laba qarax oo kale ayaa ka dhacay ex control magaalada muqdisho waxaana ku dhintay laba qof shan iyo labaatankii bishan waxaa qarax baabuur lagu dilay maxamed jaylaani oo ka tirsanaa jaamacadda simed lix iyo labaatankii bishan waxaa qarax lagu dilay wiil afar iyo toban jir ah meel u dhow isgoyska kilomitir afar fiidnimadii toddobiyo labaatanka bishan maarsana qarax ka dhacay deegaanka laba dhagax ee degmada wardhigile waxaa ku dhintay hal qof waxaana ka badbaaday mas-uuliyiin ka tirsan booliiska gobolka banaadir sida ay noo sheegeen warar dhinaca amniga ah ugu dambayntiina maalintii shalay ayaa qarax baabuur waxaa ku dhintay shan iyo toban qof jidka maka almukarama haddaba weeraradan al-shabaab ee xilligan dhacaya miyay ka duwan yihiin kuwii hore u dhici jiray su-aashaasi waxaan hordhigay agaasimaha macadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi runtii aad bay uga duwan yihiin sababtoo awal marka saddex bilood qaraxa la waayo baan welweli jirnay oo dhihi jirnay hadday soo kallan yihiin hadda waa maalindaas waa maalin kasta ama maalintii waa laba goor waxyaaba badan baana keenayo oo sabab sababta ay noqon kartaa mid waxay noqon kartaa in runtii coleyskii laftigooda uu ku batay ay nagu carteen daroniska maraykanka iyo hadda soomaalidu inaysa hawl badan gaarsiin madaxweynaha khudbadii askarta ifjeediyey sheegay laakiin daroniskaas iyo inay maarata magaalada kusoo bateen oo ay ku carteen maarata dadka shacabka iyo maatada iyo masaakiinta waa dhici karta waxaa dhici karta inay tabartoodii soo soo tartay iyo dadkii qaraxyada u sameynahayay iyo baaruuddii ay heelahayeen oo waxaan u qarsanaysay iyo t m t v iyo suntii iyo wixii inay maaragtay logistic u fiicnaaday oo maaragtay inteedii hore ay kasoo tawarbateen ba baa loo fasiran karaa waxaa kaloo loo fasiran karaa karti xumo dadkii laga sugayey inay amniga sugaan oo dadkan masaakiinta oo maatada oo madaxa leh xildhibaanada oo injineerada oo dowladle oo shacab leh oo culamo leh dhiigooda qobanaya dadkii laga reebay shaqada aan markii hore macnaha u habaysnayn oo khibraddii iyo iskiilkii aan lahayn ama aan kaashiyo u hayn oo wax kale ku mashquulsan marka runtii arrinta dadkan dhiigooda qubanayo arrin la aqbali karayna maaha sababa macnaha karsaxumo leh usoo jeedid la-aan leh nimankii soo tabareystay ayagoo caartay leh saarabta u dhig laakiin kulligood mid la aqbali kara ma jirto dalku insaan kuma sii jiri karo dadkan insaan kuma sii jiri karaan dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay ku dadaalayso sugidda amniga waxayna codsatay inay dadweynuhu la shaqeeyaan ciidamada amniga aadan isaaq cali waa wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya waxa uu u waramay falastiin axmed iimaan oo ka tirsan v o a laamaha ammaanka marlaba kama jiifaan waxayna ku dadaalayaan mar walba waxyaabaha caynkan siday ula falgeli lahaayeen qaraxyadan dadka ehelka u ah samil xarbiga bartay markii ay ka hadlayaan ama danka dadka militariga ku takhasusay dagaalka qaraxyada waa mid ka mid a dagaalada ugu dhibka badan in lala falgalo haddaanan haysan shacabka soomaaliyeed taalibtooda iyo garab istaagooda way adag tahay mar walba in si fudud lagu soo afjaro laamaha ammaankana dadaal badan ayay ku bixinayaan mar walba sidii ay u hor istaagi lahaayeen ayna sidaad aragtaanba ciidamada geesiyaasha soomaaliyeed ay isku dhigayaan si ay u badbaadiyaan nafta shacabka soomaaliyeed laakiin mudana wasiir ku-xigeen hadda markay dadka maqlaan oo tiraahda ciidamada ammaanka howlay hayaan markiiba waxaa qofka kusoo dhacaysa inuu yidhaahdo haddii howli socoto sidee qaraxuna joogto u noqday howsha hay-adaha amniga ay qabtaan waa howl la dareemo tan ugu fudud oo la arki karo waayo oo ah in qaraxyadan joogtada noqdo maalinta waxaa dhacda mararka qaar in ka badan hal qarax inuu dhaco marka ma waxaa leedahay magaalada saasaa hay-ada ammaanoo ka shaqeeya ay jiraan waxaa jira waxaa hadda muuqda ee shacabka soomaaliyeed xaqiiqdii horta marnaba ma noqonaysa in shacab soomaaliyeed dhiiggiisa daato aan sababayno laakiin waxaa jira xaqiiqada aan hayno ayaa waxa ay tahay laamaha ammaanka inta qaraxa ay soo qabtaan ayaa ka badan inta ay maalinta sameeyaan cadowga ay shacabka soomaaliyeed ku dhagrayaan dowladda soomaaliya waxay kaloo sheegtay inaysan ka hurdin la dagaalanka al-shabaab waxayna ku dooday in duqaymaha diyaaradaha maraykanka iyo howlgallada ciidamada soomaalidu ay wiiqayaan al-shabaab aadan isaaq cali wasiir ku-xigeenka warfaafinta mar kale duqaymaha maraykanka waxaa garab socda dagaal foolka foola ay la galayaan ciidamada danab iyo gaashaan ay ugu geysanayaan cadowga meelaha ay joogaan kii u dambeysay oo ahayd beriile meeshii ay dadka ku xukumi jireen maxkamadoodii loogu tagayo iyo meelo badan oo aan loo soo wadaagna shacabka soomaaliyeed xarumaha ay iyaga joogaan ayay ciidamada dowladda federaaliga soomaaliyeed ay ugu tagaan oo ay kusoo dhameeyaan oo kusoo xasuuqaan iyagoo kaashanaya saaxiibada caalamka laakiin cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage ayaan weydiiyey waxa uu ku fasiri lahaa jawaabta dowladda soomaaliya iyo sida ay u maamushay xaaladda amniga ee xilligan jirta haagrasho haagrasho hadda inay jirto oo raalli ka yihiin waxaan dhacaya dad badan oo madaxa hadda ma dhihi karno raalliga ka yihiin runtii dhinaca kalena in macnaha halkii wadoo dowladda ay marna ay gorku aadisay marna waxtabadu u aadaysay inuu noqdo killing field ama meel laisku laisku xasuuqahayana kolba dad baa u fududeynaya oo baabuurtan soogay kusoo dhaafayaan oo lacagtan dad baa siinaya oo baaruudan dad baa ka gadahaya oo dad baa ka warqaba oo dad baa og dowladdana waxay u baahan tahay waxaa la yidhaahdo regime security ama dowladda danaheeda iyo amnigeeda iyo soo noqoshadeeda hadday ku mashquulaan state security ma sugi karaan state security caajifadna ma galo marka dalkan wuxuu u baahan yahay state security iyo amniga qaranka in lagu mashquulee xukuumad amniga xukuumad iyo waaritaankeeda iyo soo noqoshadeeda dad ku mashquulsan amniga ma shaqayn karaan dadka dadkooda dhimanayaan waxaan kula talin lahaa inay suugareeyaan dastuurka lixdanka waa ku qorneed kanada ku qoran tahay madaxweynaha lama suugarayn karo asagu maxaa la yidhahdaa mas-uuliyadda noocaas waxay saarantaha xukuumadda in la suugareeyo maxkamadaha lala tago markii qof dhintada lala tago dadka negligency iyo dadkan inay macnaha maxaa la yidhahdaa dadaan aan shaqadii aqoona loo diray darteed u dhintaan ama maaragtay maxaa la yidhahaa ahmiyadii la gelin lahaa amniga amidina ay u dhintaan waa in lagu suugareeyo maxkamadaha lala aado waayo su-aal ay isweydiinayaan khubarada dhinaca amniga ayaa ah sababta ay dowladda soomaaliya ula xisaabtami weysay madaxda amniga wasiir ku-xigeenka warfaafinta aadan isaaq cali waxa uu leeyahay iskuma xirna arrimahaasi qof in xilka laga qaadana ma xalinayso dhibaatada amni darrada haddii maanta la yidhaahdo qarax dhacay qof aan xila uga qaadno shacabka soomaaliyeed waxaan u malaynaya dhibaatay noqonaysaa maalin walbana waxaan kusii dhex jirayna dhibaatadaanitana kama gudbayna waxaan u baahanaa inaan isgarab istaagno mas-uuliyadda amnigana waa mas-uuliyad wadaraag mas-uuliyad wadaraag dee mar noqotona waa isgarab buuxin waa inaan isgarab buuxinaa ana u midownaa ciribtirka iyo la dagaalanka argagixisada wardooxatada laba sano ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu wacad ku maray inuu ka guulaysanayo al-shabaab laba sano gudahood waxaa isweydiintu tahay halkee ayay dowladdu uga dhaqaaqi doontaa kala bayrhka ay hadda taagan tahay haatanna qaybihii kale ee barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo maxamed cabdi xasan sandheere aad baad u mahadsan tahay haaruun aynu dib ugu noqonno barnaamijkeennii oo ay maanta sida aan idiin sheegay marti iigu yihiin xuseen macalin maxamuud sheekh cali oo ah madaxa macadka daraasaadka hilaala magaalada muqdisho rofesor liibaan ciise oo ka tirsan jaamacadda muqdisho iyo xildhibaan daahir amiin jesow oo xubin ka ah baarlamaanka soomaaliya xuseen macalin ayaan ugu horreyn weydiiyey qiimayntiisa ku aadan xaaladaha hadda jira n waa mahadsan tahay sandere iyo akhyaarta kaleeto n xildhibaanka iyo professorka n waxaan isleeyahay toddobaadkan waa toddobaad oo aan xoogaa amni xumadii guud ee soomaaliya iska jiri jirtay gaar ahaan magaalada muqdisho ka yara duwan oo ay dhacdooyinkii xoogaa kala dheerdheeraan jiray oo maaragtay inay noqotay hadda in ay daily maalin joogtaa u dhacdo weliba maalmo qaarkoodna ay dhowr qarax oo kala duwan ay magaalada ka dhacaan marka waa phenomena cusub usbuucan keliya ma actually inta dailyga waa labiiyo tobankii maalmood oo lasoo dhaafay ayaa maalin kasta waxaa dhacaya qarax ama labo ama saddex maalinna shanaa dhacday marka waa arrin ku cusub magaalada muqdisho oo u baahan in dadku ay isawa iska wareystaan haddii shacab iyo dawlad la yahayba iyo guud ahaan qorshayaashii magaaladan waxa ay shabaab u awoodeen in ay maalin kasta ay operation noocaasa oon ogahay inta ogaalkayga aqoonteyda ah operation walba in ay qaadato in la abaabulo wakti dheer dad badanna ay ka shaqeeyaan operation kasta oo dhacaya waan garta xildhibaan daahir amiin jesow waxaad ka mid tahay guddiga amniga ee golaha baarlamaanka aqalka hoose markaad eegto muddada iminka labiiy tobanka cisho ah ee uu xuseen sheegay ee ay wax dhacayeen qarax amaba ka hal ama ka badan ay dhacayeen guddiga amniga qaranku maxaad ka wada hadasheen maxaad ku sifayseen inay tahay waa mahadsan tahay deer xuseen waa mahadsan yahay brofesorkaba salaamaya dhammaan jamaacada ku jirta meesha kaliya xuseen iyo brofesorka iyo adiga waa sax waaye in wiigaan wiigiisa muxuu ahaay qaraxyo badan ay dhaceen laba iyo tobankii cashee lasoo dhaafinaya qaraxyadaas sidaas si xuseen u sheegay ay u dhacayeen nasiib darro weyn waaye runtii maalin walba shacab soomaaliyeed uu qarax ku dhinto waa wax laga xumaada qof kasta oo waxgarad oo soomaali ah ama dawlad ha ka tirsanaado ama muxuu ahay golaha ka tirsanaado ama meel kale ha ka tirsanaado ama shacab ha ahaadee fahamkiisa oo gaarsiisaya in waxa dhimanaya dad soomaaliyeed ay yihiin aad baa looga wadasan yahay intaa kadib nimankan qaraxyadu waxay usoo badiyeen waxaa sabab u ah dhulkii miiga ah ee ku dhimaanaysanayeen ayaa tilaabo ay qaadi kari laayihiin oo diyaaradaha kortaada oo garaacaya dhammaan inta aniga hadda aan garanayo baysis ay lahaayeen oo ay wada faarijeen oo ku noolaan waayeen oo lagu garaacay oo xataa meydkooda ay utigi waayeen ay kasoo qaadan waayeen ayaa buuxa marka horena waa u sheegeen waxay yidhahdeen anaga lilimana lilimana diila-aan ma noqon waxay rabaan meelay ku gabaad ka dhigtaana shacabkiyay kusoo dhex gabadeen magaalooyinka si magaalooyinka garayaan magaalada madaxda muqdisho ay ay u tahay muxuu ahay maskax tahay ayay galayaan gobolada kale ee dalkana magaalooyinka waaweyn waa galayaa waa hubaal marka in taxadir badan laga muujiyo oo sugitaankodaas magaalada la hakiyo oo muxuu ahaa dooyooyinka ay kusoo galayeen magaalada aada xooga looga saaro ayaan qabaa in looga looga badbaadi karo laakiin cadowgii adbaadiyaha ku raacbaysanaysa inta kugu soo galo beledka farsamadiisana oo wato daraashi iyo dad hore uga shaqeynayna ay magaalada ka buuxaan qarax magaalada dhexdeeda lagu sameeyo oo adbaadiya nagama keenoohooda marka taasaan qaba
waan gartay waan kusoo noqon doonaa anoo in badan kaa weydiinaya waxa ay u dhici weyday in magaalooyin kale oo aan ahayn muqdisho ay sida muqdisho ay uga socdaan ay wax uga dhacaan hase yeeshee haddaan u tago doctor liibaan dabcan waxaan o dhami waxay keenayaan saameyn bulsho hadday tahay dhinaca waxbarashada hadday tahay dhinaca ganacsiga iyo dhinaca nolosha dadka caadiga ah iyo dhinaca nafsiga intaba marka haddaynu bal ku bilowno waxbarashada iyo sida ay qaraxyadii labayo tobankii maalmood ee u dambeeyey dhacayay ay u saameeyeen
runaantii waa aad baad umaadsan tahay waa v o a iyo akhyaarta yani doodan ku wada jirta runaantii waxaan isleeyahay magaalada muqdisho oo sida labayo tobankaa maalmood la tilmaamay jawigu ka bedelnaa maalmihii hore ee muqdisho muqdisho mararka qaarkood waxay ka dhici jireen laakiin waktiyo kale fog ayay ahaayeen arrintan marka waxay keentay runtii jawi argagax oo xagga ardada iyo waxbarashada iyo waxyaaba fara badan oo laba shay baa isugu darsamay markay wax dhacaan qarax dhacaan oo dariiqyadii la xirayo oo zoonkii wax ka dhaceen ma ahayn zoonan badanba la xirayo marka isku tallaabkii ardada isku tallaabayeen oo jaamacadihii iyo iskuulaadkii iyo la aadayay xanibaad weyn ayaa ka ka jiraysa taa iyada nafteeda waa saameyn ayay ku leedahay oo waktiyadaas oo mataqaana oo kale waxay kaloo iyada saameyn ay ku leedahay marka aad fiiriso nafsiyaadka ardada wax baranaya oo nafsiyaadka ardada wax baranaya laakiin si kastoo duruuftu tahay way adkeysan jireen ardada laakiin kolkay isku soo noqnoqdaan aad bay yani dareen bay dareemayaan yani arday ardada kamid ah oo aad yani ardada u dadaalo ah weliba sanadaha ugu dambeeya ah yaa waxa ugu yiri waa markii ugu horreysay aan ku fakara buu yidhi muqdisho maxaad maxaa maxaad adigii reerkiila igusii joojiyey yani waxa wa xoogaa dadkii waxay ku abuureysaa dhaawac oo nafsi ah ayay ku abuureysaa yani oo xoog badan ardadii xaggooda oo hadda ma sii dhamaysan doontaa waxbarashada masaanbay ku socon doontaa waxay ku socotaa ritmi aada u badan marka waxaan isleeyahay xagga waxbarashada iga weydiisay taabay tahay ugu dambeyn dhinaca waxbarashada waxaan odhan karaa dadka qaybaha sare wayba waxaa laga yaabaa inay dadku waaweyn iyo jaamacadaha iyo inay adkaystaan laakiin ardadii yar yar ee iskuulaadka dhiganaya kolka ay qaraxyadan faraha badan ay maqlaan argagax yani ani waxaan garanayaa arday iskuulaadka yaryar dhigta qaar argagaxaya qaar yani salalaya oo habeenkii yani aada iyo aad wax troma oo nafsiyan ay ku reebayso inta aan aqaan iyo deriska iyo reerka igu hereeraysanaa dareemeysaa keliya yani waxay ku reebayso marka yani saameyn ballaaran bay leedahay runtii marka loo eego xagga waxbarashada waan gartay xuseen waxaad ka shaqaysaa machad amaba aada madax ka tahay arrimaha amniga inta badan aada ula socda weeraradan cusub ee hadda soo kordhay sida xildhibaan amiin daahir amiin jesow uu sheegay ma waxa weeyaan markii ururka al-shabaab iyo laga yaabo ururka daacish isna inuu aragtidaasoo kale uu qabo markii lagu soo cadaadiyey dhulkii miyiga ee sida uu xildhibaanku sheegay ee dayuurado badan lagu weeraray ay taasi keentay inay magaalada soo galaan howlahan ay ka fuliyaan sidaa ma u aragtaan haddaad tihiin dadka ka shaqeeya la socodka arrimaha ururadaas
waa mahadsan tahay xildhibaanku waxaan umalaynaya wuxuu akriyey qoraaladeenna oo aan sanadkii hore markii aan qiimeyneynay dhacdooyinka dhacay oo guud ayaan analysiskeena conclusionkeena ayaan kusoo gabagabeynay in ay suuragal tahay maadaama cariiri laga saaray operationadii ay ka qaban jireen dhulalka miyiga ah oo ay ku weerari jireen amisom iyo ciidanka xooga fadhiyada ay ku leeyihiin dalkao dhan gaar ahaan labadan gobol oo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose in ay u bedeli doonaan ay u bedeli karaan sababaha in ay qaraxyada badiyeen warbixintaasna dee waxaan yani aada u dhiraandhirinay ama u fiirinay sida ay isku saameyn karaan operationadooda iyo qaabka ay u bedelaan tactically marka waa waa sax way jirtaa laakiin inta iyada keliya ma aha marka waa uun waxay noqon kartaa factor kamida waxyaabaha yani ku qasbay in ay bombinka badiyaan laakiin waxaa jira waxyaabo kaleeto oo aan ka macad ahaan aan haddana aan aada u dul istaagnay oo ah in ay awoodooda ama capabilityda qaraxyada ay isi soo tartarayaan for example tayada qaraxa dhacaya oo aan garanaynay sanadihii horeeto iyo tayada qaraxa dhacaya waayadan dambeeto waxaa moodaa in ay ilaa xadma ay wax u kordheen oo dhawaqa iyo dhibka uu geysanayay qarax walba ay sameeyaan uu ka badan yahay annagu khubaro ma nihin qaraxyada ah laakiin observationka oo aan ka sameynay qaraxyada qaabkay u dhacayaan number one labo qodobka labaad oo observation ku sameynana waxay tahay sida ay oo tirada ah oo degdegta ah ay u heli karaan inay maalin maalin xigta maalin xigta maalin xigta ama maalin inay dhowr qarax sameyn karaan iyadana waa capability cusub oo waagii horeto aan micnaha laga record garayn jirin marka labadaas arrimood waa arrimo cusub oo xaggooda kasoo kordhay oo u baahan de ciddii ku shaqale inay dul istaagto oo ay ogaato waay u dhacday iyo sidii dee looga hortegi lahaa waan gartay xildhibaan daahir amiin jesow maxaad isleedahay way kordhisay awooddii ururka oo inuu awood u helo in weerare si xiga haddana awood badan uu qaado muddo aada u gaaban gudaheed waa mahadsan tahay waa mahadsantahay xuseen sida u sheegay dagaal badan ay ku bixiyeen dabcan qoraalladooda sida uu sheegayba laakiin nimanka layidhaha shabaab waxooda wax qur-aan lagu soo koodi kara maha dagaalka shabaab ay soomaalida kuma jirto waxuu limid yahay hooskaaga oo aada la dagaasho sababtoo ah qof kugu midaba kugu af ah kugu muxuu timo ah muxuu jilidkaaga ah muxuu qulub ilaah baa daalacda laakiin jismiga oo dhan aad isiiga eg tihiin inaad maanta hor magaalada kula dhex dagaalamto jidkeeda oo ay leedahay waa qof walba waa garanayaan mana aha wax shabaabba qoraal lagu soo koodi karo waxyaabaha ya iyo ficilada ay sameynayeen shabaab hadda cadaadiska ugu weyn ee ay xamar soo saareen anigu aragtidayda waxay la tahay garaacidii baadiyaha ayay kakarayaan tan kale qaraxyada xamar ay ku sameynayiin ma aha qaraxyo baadiyaha laga keeno ee waa wax magaalada dhexdeeda ay ku sameeyaan garaashada iyo guryihiida ee uqaasa ayay ku sameeyaan oo ay farsamadaas ay ku sameeyaan baabuur si dhaba asaga u qarxa oo ay iyaga qalab kusoo cabeeyaan saddex iyo afar ma dhamo laakiin inta kale qaraxyada oo dhacayo ad arkaysiin waa baabuur ay shaksi awata ay ugu dhejiyaan waxa ay ku dhejinayeen wax yar oo loo moobilo moobiladan oo oo islamfobka oo oo garab dhiga dhan waayo anay iigu dhejiyeen baabuurkayga cid walba ay ugu dhejiyeen laakiin qarax ay soo raraan oo baabuurka tankiisa ay kusoo buuxiyeen ay ugu talagaleen inay meel ay dhigaan ay ku qarxiyaan waa laba iyo tobanka maalmood oon sheegnay waa saddex ilaa afar baabuur runtii sida aad ogtahay magaalooyinkeena gobolada magaalo magaal xigooda iyo waxaa degmo kamid ah degmooyinka xamar markii cabir ahaan la fiiriyo population ahaan la fiiriyo xamar waa dad muxuu ahay saddex milyan something aan isgaranaynin waayo oo ay ku dhex dhuuman karaan laakiin markii la yiraahdo magaalada juhor ha laga baaro nimankaan way fududaanaysaa waa la yaqaanaa ninka ninka shabaabka aaday kan aan aaday waa la yaqaan sidoo kale magaalada baydhabo ha laga raadiya midi la yirahdo waa la ogaan karaa beledweyne ha laga raadiya midi la yirahdo waa la ogaan karaa magaalada xamar waa magaalo mujtamac kala duwan ay degan yihiin oo ay ku dhex qarsoomi karaan ay ku dhex dhuumaan sababtaasa ugu wacan inay xoogga soo saaraan oo xamar ay qaraxyada ka sameeyaan laakiin haddana hay-adeen amnigu ayay ku xaran tahay inay la tacaalaan inay aad ula tacaalaan degdegnaad badan lasme shacabka soomaaliyeedna la la la baraarujiyo oo muxuu la wacyigeliyo si ay dumaadka kan lagu samaynayo ay uga hortagaan aniga waxaan qabaa waxa ka hortegi kara keliya guriga guriga ku dhagan ee gurigiisa markuu ogaado xogtiisana uu soo sheego muxuu ahay dadka soomaaliyeed iyo hay-adaha muxuu ahay amniga inay si dhow isula shaqeeyaan waan gartay dhici wayso shacabka ayna shaqey waayeen hay-adaha amnigu suurtagal maaha in shabaab laga adkaa waan kula gartay waad mahadsan tahay haddaan u tago brofesor liibaan magaalada muqdisho dhinaca ganacsiga haddaan u baydhno waddada maka almukarama oo ah meesha ay inta badan qaraxyada ugu badan ay ka dhacaan ganacsiyo badan baa ku yaala dad dibadda ka yimid iyo dad waddanka gudihiisa sii joogay oo maalgashi ku samaystay intaba ganacsigu ay ku leeyihiin sidaan ognahayna ganacsigu qayb weyn buu ka qaataa koboca dhaqaale oo sanadii u dambeeyey hay-adaha dhinaca maamulka maaliyadda caalamka ay ammaanayeen in soomaaliya dhaqaalaheedu kor u soo kacayo marka saameynta ay ku yeelan karaan qaraxyadani in ma aha oo keliya burburkii dhinaca amniga iyo waxbarashada ee burbur dhaqaalena waddanka ku yimaado intee bay laagtay
runaantii waxaa waxaan isleeyahay waa waa la dareemi karaa magaalada muqdisho maanta qofka jooga saameynta dhaqaale ay ku leedahay leanna haddii si guud aan u fiirino maalmaha qaraxa dhacayo ganacsigii wuu istaagayaa shaqooyinkii oo dhan baa istaagaya ha noqoto isbitaallo fara badan hataa dadkii private-ka si private hataa u ganacsan jirin ma jirayo waxyaala badan baa mataqaana kala kala go-aya taa waxaa sii dheer wadadan hadda marka aan muqarama iyo meelahay qaraxyada kusoo noqnoqdeen dadkii maalgashiga ku sameeyey ha noqdo dad dibadda ka yimi ama dad madooga kolkii mar la qarxiyo oo gurigii u hagaajiyo oo dib u sameeyo haddana mar labaad la qarxiyo sida hadda hotel maka almukarama iyo hotelada ku dhow oo kale oo lagu noqdo laba jeer saddex jeer u noqdo qofkii yacni capitaalkiisa raasimaalkiisa iyo wixii dhan baa dhumaya waxay noqonaysaa duruuf adag baa yani qabsanaya dadkana ma dhiiragelinayso in ay sameeyaan hadda waxaa la wada ogsoon yahay magaalada dabcudusoo dadka ganacsiga iyo aada u fiiriya waxaa aada ugu yaraaday kaaski baa ku yaraaday magaaladii nin walba kaaska wuxuu ugu yaraanayaa inta yar ee uu haysto ma rabo inuu mataqaanaa sameeyo leanna cabsi baa indhawood amni ahaan oo u jirtaan lacagihii circulationka sameynaya ama dhex wareegaya ma jiraayo waxyaalo fara badan baa isxiraya marka maalinka keliya uu qaraxa dhaco ama maalinka wadooyinka la xiro yani haddii loo qadari lahaa economically meeqa malaayiin baa khasaaraysa aad bay u faraba fara badan waxaa jira dukaamo la xiray kuwa mataqaanaa hadda yani joojiyey oo mataqaanaa yani yaajira waxyaalahaas o dhan waxay tilmaamaysaa cabsida guud oo jiraya marka amniga iyo dhaqaaluhu way isku xiran yihiin ugu dambeyn hadda fiiri kolkii hadda khudaarta kasoo qaad waxa ugu ugu fudud oo afgooya kasoo gelaysa kolka qaraxyo dhaco oo alba la xiro dariiqyadii iyo wixii afgooya kasoo gelaya khudaartii masii joogi karto way khasaaraysaa khasaaray ku jiraan waayahay waad mahadsan tahay profesor liban aan xusuusiya dhegeystayaasha in ay la socdaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oan maanta kaga hadlayno amniga kasii daraya ee magaalada muqdisho waxaa barnaamijka maanta martiigu ah xuseen macalin oo hadda ku sugan magaalada adisababa ee dalka etoobiya ahna madaxa macadka hilaal ee daraasaadka dhinaca amniga waxaa kale oo martiigu ah xildhibaan daahir amiin jesow oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xubinna ka guddiga amniga iyo rofesor liibaan ciise oo baraka ah jaamacadda muqdisho haddii aan xuseen ku noqdo xuseen say u eg tahay amnigii dowladdu way u taaglaadahay madaxweyne wuxuu kulan la qaatay madaxda ciidamada soomaaliya hadalkiisa waxaa laga dhansanaya inuu eedda saarayay ciidanka oo uu lahaa wixi ad aniga iga doonayseen waan idin siiyey hase yeeshee dhinaciina kama aydan soo bixin taasi ma waxay tilmaamaysaa in dowladda soomaaliya ay isdhiibtay haddii ay jawaabtu haa tahay ma jirtaa meelo ka baxsan soomaaliya oo loo maciinsan karo si gacan looga helo sida xaaladda amniga ee magaalada muqdisho wax looga qaban laha waa mahadsan tahay waxaan isku dayahay qeybta dambe oo su-aashaada inaan ka jawaabo maya suuragal maaha soomaaliya amnigeeda cid kale oo soomaaliya amni ka dhigi ka ka dhigi karta ma jirto soomaaliya amnigeeda soomaali ayay u taallaa oo ay madaxda dalka u dhaaratay ay kow ka tahay inta kale oo dhanna loo adeegsan karo inay qeyb ka noqdaan laakiin iyagu door cad ma laha doorka oo yani sharciyeysan oo muddaysan waxaa iskale madaxda dalka marka haddii dad shisheeya ay noqotona uun waa markii aan anagu hawlaheena isku dubarridano ayay uun kaalmo noqon karaan laakiin dalalka adduunka la isku dayay in xoog wax looga qabto oo dhan waa lagu wada fashilmay ciddii iyadu howlaheedii gaar u qabsatayna way nabadeysay dalalkooda marka su-aasha qeybta dambeed horta waa inaan very clear ka noqono soomaali haddaan nahay soomaaliya soomaaliyaa nabad ka dhigi karta laakiin ajnabi waa la kaashan karaa markii aan anagu nabadda aan hogaaminayno qodobka su-aashaada qeybta hore oo ahayd in muxuu ahaa madaxweynuhu uu maaragtay ciidamadii ku kaarta baxay arrintaas ciidanka ma qabato ciidanka shaqadoodu waa shaqo iska kooban ka adkaanta shabaab iyaga mas-uuliyadeeda ma laha iyagu inay la diriraan inay maaragtay howlo loo cayimay ay qabtaan ayay leeyihiin laakiin dagaalka shabaab lagula jiro dagaal caskari ah keliya ma aha waa dagaal furumo badan leh oo u baahan in ay dawladdu meel kasta ka dhuujiso si uu dagaalkaasu dagaal dhamaystiran u ahaado marka madaxweynuhu waxaa qumanayd in uu hadduu eedeynayo ku eedeeyo wixii gaadisa oo ciidanka ku aadayay dagaalkaas laakiin labadii sano uu qabtay isaga ayaa iyaga ka horna baarlamaanka ka hor ballamay oo xildhibaana hadda nala fadhiya oo markhaati noo noqon kara laakiin muhiimaddu waxay tahay in la is-eedeeyaba waxaa ka muhiimsan in mas-uuliyaadka la qaato oo haddii gaabis yimidna waa gaabiska in la sheegto ayaa guushu kusoo dhawaan kartaa laakiin gaabiska haddii la sii inkiro waxaan umalaynaya in aanan jidkii guusha aanba lahayninba waan gartay xildhibaan daahir amiin jesow guddiga difaaca ee baarlamaanka aad ka tirsan tahay haddii aad intii aad soo joogteen labadii sana ad aragteen in xaaladdii ayna ka soo horeynaynin cadaadiska aad saarteen dowladda iyo ilaa iyo iminka waxay idinka idinku jawaabeen haddaad nala wadaagtid waa maasintaas ka dheer horta marka ugu horeysa aniga ma aragna madaxweynaha oo ku eedeynayo ciidamada amaawiil unbuu madaxweynaha ka hadlay iyo siday hawsha u soconayso iyo qof walba waajibka saaran ayuu ka hadlay meelas ciidan muxuu ahay ku eedeynayo aniga maan arag wadadii shalina waan joogay hadda meel hadda si gaar ah ciidanka looga dhaliilayo qof walba waajibkiisa unbaa madaxweynaha ka hadlayo tan kale furitaanka baarlamaanka madaxweynuhu waajib saarno dastuuriga unbuu gudinayo mida kale ah dawladda ma isdhiid su-aashaadi haddaan dib ugu noqdo oo aadxuseen dawladda dawladka hadaad maqasho waa shacabka soomaaliyeed iyo hay-adahooda oo iswata ayaa dawlad la yihahdaa marka shacabka soomaaliyeed iyo hay-adahooda golahooda golayaashoodana kuwa isdhiidaayo ma aha mana isdhiidi doonaan ilaahana kama galna inay isdhiidaan waayo dad isdhiid waa dad gumaysa ogolaaday marka waxaan waxaan leeyahay shabaab waa laga adkaanaya gooray noqotaba ha noqotee siduu xuseen sheegeen gacmaha soomaaliya looga adkaanaya gacmaha jaanib looguma adkaan doono waxa keliya ee muhiimka ah waxa weye in qof kasta oo soomaali ah ama shacab ha ahaado ama muxuu ahaay hay-adaha amniga ha noqdaano ama mas-uuliyiin kale ha noqdaano in qof walba waajibka isaga meesha ka saaran uu ka xoojiyo hay-adaha iyo shacabkana waa inay isla shaqeeyaan hadalkeedii hore ay ka mid ahayd xildhibaan guddigii difaacaad ka mid tahay ma la xisaabtantaan dowladda ma la xisaabtantaan ma tidhaahdaan maxay wax isu bedeli layihin aniga guddi aniga aniga guddiga difaaca kama midii laba guddi ayaa jira guddi gaashaandhiga iyo difaaca qaabilsan iyo guddi arrimaha gudaha iyo amniga qaabilsan oo macnaheeda uu yahay kuuna wuxuu hoos tagaa wasaaradka gaashaandhiga iyo hay-adahaas ciidanka iyo waxaas hoos tagaa mina waxaa weeye nabad sugid boliis iyo wasaaradda arrimaha gudaha xildhibaan guddigaad ka tirsantahay adigu aniga guddiga arrimaha gudaha iyo amnigaan ka tirsana awood ma u leedihiin in wixii amni ku saabsan aada xukuumadda gaar ahaan qeybta amniga qaabilsan aada kala xisaabtantaan laba wasaaradood ayaan xisaabtan leenahay labadana si fiixanan wada shaqaynaa waana isla xisaabtanaa waana isla xisaabtani doonaa intaan maanta isaagan waay wax balcad oo aan ahayn hadalkan guude halkudhiga u eg oo aad isku tidhaahdeen oo aada wax isbedela ku samayseen haddaad nala wadaagtid waa mahadsan tahay hay-adaha amniga sidaad la socotay maalin dhawaatay isbedel badanaa lagu sameeyey bandhigyada saraakiil dacyaraa loo magacaabay muxuu ahaayeen namasuudi sidoo kale waxaan moodaa hadda in dardargelin dhaba ay madaxda ciidamada ay la yimaadeen marka waa arkaynaa wixii ka soo maasacdaado laakiin muhiim waxaa ah qof meel loo magacaabay keligii ammaan ma sugi karo haddii ayna shacabka la shaqaynin waan gartay waayo brofesor liban hadalka waxaan soo gaarnay gebagabadii hadalka adiga qaybtaada tii u dambeysay hadalkii ugu dambeeyay aan ku siiyo maxaad ugu dambeyn ka odhan lahayd waxa socda
runtii waxaan soran lahaa guud ahaan waa arrin runtii fitno guud ama musiibo guud oo hadda magaalada muqdisho si gaara ay ugu jirto waxa aniga aan ku raacsanahay ah in shacabka soomaaliyeed iyo dadka iyo dowladda soomaaliyeed wax u yaallo wey wax oo factor oo external ama dibadda ah wax ay ka qaban karaan hadda ma jiro laakiin an waxaan oran lahaa inay u baahan tahay in laga fiiriyo dhinacyo badan waxaa dhici kartaa inay arrimo badan isbiirsadeen oo ciidankii cabaadaya iyo xalintooda lagu jiro iyo duruufo badan in lagu jiro iyo fahmi fahmiga siyaasadeed iyo xasiloonida maamul goboleedyada iyo dowladda waxyaalahan oo dhan oo isbiirsaday way dhici kartaa qeyb inay ka noqoto ay qeyb ka noqoto ta kale waxaa iyadana muhima habka loola dhaqmayo weliba shacabka bulshada yani yani in iyagana mataqaanaa yani aada loo loo eego marka ma kolkii hadday wax dhacaan mararka qaarkood dadkii raba inay meydadkooda iyo dhaawacooda ay qaataan ayay ku adkaataa inay berihii gaaraan markaasaa dadka qaarkood waxaa dhacda inay dhaa dhaawacooda ama laga gaari karay inuu u noqdo marka waxaa weeye systemka loo maamulayo iyadana yani waxay u baahan tahay dib arrinta loo fiiriyo waxyaalahan caafimaadka iyo nafsiga ay keenaysana in aada loo loo eego ani waxaan isleeyahay hadday bulshada rayidka codkeedana in la maqlo oo la isku dayo sidii xasiloonida loogu soo celin lahaa dadkana quluubta loogu dejin lahaa leanna dadka runtii way niyadooda way kacaysaa markay arkaan qaraxyo isdaba socda waxa ugu muhiimsan waxaa weeye xasilooni siyaasadeed dib u heshiisiin oo yani iyo kalsooni oo la abuuro iyadoon kalsooni la abuurin ma dhici karto inay dadku wada shaqeeyaan ma dhici karto inay waxaa la waxaa ka faa'iidaysan karaa intaas oo qaybooda ka faa'iidaysan kara ma aha keliya hal jiha hooyin badan baa ka faa'iidaysan kara markuu jawiga xas u kacsan yahay waan gartay xuseen adiga ugu dambeyntii ereyga ugu dambeed odhan lahayd muxuu yahay waa mahadsan tahay waxay ila tahay amniga yani magaalada gaar ahaan waa sida uu lagu celceliyey way u baahan tahay in ay shacabku qeyb ka noqdaan laakiin waxaan umalaynayaa arrintaas in ay tahay kelimad sax ah laakiin meel khalada la gelinayo ammaanada oo amniga magaalada iyo dalka waxaa qaaday madaxda dalka madaxda dalku marka waa inay qorshe iyo siyaasad hufan oo ay shacabku marka qeyb ka noqon karaan waa in intii lala yimaado loo soo bandhigo wax la fahmi karo oo laga shaqayn karo oo doorar kala cadcad ah isla xisaabtan jiro uu jiro maaragtay sarreynta sharciga dadku in ay aada ugu wada qanacsan yihiin in sharcigu dadka ay u siman yihiin iyadoo intaas aanan la helin haddii lagu celceliyo maaragtay shacabka ha shaqeeyo shacabku amniga ha ka shaqeeyo waxaan isleeyahay waa kelimad sax ah oo aan meesheedii lahayn yaanan shacabka lasii dulminin iyaga oo hadda ay dhibka hadda u haysto dulum kale yaan loogu darin oo ah amnigiina ka shaqaysto amnigii kama shaqayn karaan arrimahooda shaksigaa ayay mas-uuliyaad ka yihiin subaxdii usoo kacaan habeenkiina inay guryahooda uhoydaan ay rabaan iyagoo amni ah intaas qofkii u ballan qaaday in uu amni u keenayo ayaa laga rabaa in ay u sugnaato inay subaxdii soo kacaan habeenkiina ay hoyadaan iyagoo amni ah waan gartay ugu dambayn xildhibaan daahir amiin jesow aan ku siiyo aan ku siiyo kelmadda u dambaysa ku saabsan xaggee halkan looga dhaqaaqayaa sidee loo yarayn karaa dhibtan dhacaysa mahadsantahay mahadsanid sandheer waxaa weye ma aha in shacabka soomaaliya lagu eedeynaayo ee amaawiir la- la faraayo waayo oo qof kasta oo soomaaliya oo waajib loogu dhigaayo in eh, amniga ka qayb qaato Eh, waxaa muhiim ah eh, in qof walba uu ogaado dhib kastan inuusan suugayn ilaa asaga uu ka qayb qaata mooyaane dowladda iyo madaxda dalka ma aha inay amaawiir bixinin oo ah eh, ay ay samayn waynin bolansiga iyo amniga lagu sugi lahaa inay samayn waynin ma way sameeyeen laakiin waxaa meesha taallaa waa fulin fulintana waxay ku xiran tahay dad isla wada shaqeeyo oo shacabkooda iyo hay-adahooda amniga ay isla shaqeeyaan oo xuraan iyo xogba la heli karo ayay ku xiran tahay aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsan tihiin dhegaystayaal waxaa intaas aan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti iigu ahaayeen xuseen macalin maxamuud sheekh cali waa madaxa macadka daraasaadka hiiraale magaalada muqdisho brofeor liibaan ciise oo baraka ah jaamacadda muqdisho iyo xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan golaha shacabka ee soomaaliya intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayey barnaamijka faaqidaada jimcaha halkaad dhegeystayaal kala socoteena waa laanta afka soomaaliga v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyey inala socodsiinaya xuseen sacnuuni
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo aan ku eegayno xiisadaha weli ka allowsan dalkaasi aljeeriya dalka aljeeriya ayaa galay qalalaaso siyaasadeed tan iyo markii dalkaasi ay ka bilowdeen kacdoon looga soo horjeedo madaxweyne cabdulcasiis butufliika taasoo carqalad gelisay shaqada dowladda iyo isku socodka dadka haddaba taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee waddankaasi ayaa maalmo ka hor soo jeediyey in la dhaqangeliyo qodobka boqol iyo laba ee dastuurka dalkaasi oo dhigaya inuu iscasilo madaxweynaha haddii uu xanuunsan yahay ama uu gudan waayo waajibkiisa qaranka axsaabta iyo ururada siyaasadda dalkaasi oo ka falceliyey arrintaasi ayaa intooda badan ku gacan seeray waxayna ku fasireen inay tahay mid lagu jahwareerinayo shacabka dalkaasi inkastoo qaar ka mid axsaabta waddankaasi ay u arkaan inuu yahay mid xal u ah qalalaasaha ka jira dalkaasi siyaasiyiin ka tirsan axsaabta dalkaasi iyo aqoon-yahana u dhashay dalalka carabta ayaa u arkay tallaabada taliyaha ciidamada qalabka sida uu qaatay inay tahay mid muujinaysa in milatariga dalkaasi weli kaalin mugle uu ku leeyahay siyaasadda aljeeriya maxamed bulay maxamed oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey muxuu ka dhigan yahay go-aanka taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka aljeeriya go-aankaas wuxuu yimi eh, mudaharaadyo eh, bishan eh, ilaa bishii february laba labaatankeedii socday Eh, sidayna wada ogsoonnahay eh, jazaa'ir ciidanku wuxuu ka yahay militarigu wuxuu ka yahay dowr weyn siyaasadiisa Eh, cabdicasiis batufliiqa laftirkiisu iyagoo kasoo jeeday Eh, mana rabaan inay gacantooda awoodda eh, dalku ka baxdo marka waxay rabaan marxaladda kala guurka ah ee soo socota inay saameyn ku yeeshaan sidaas daraaddeed ayaa wuxuu codsaday eh, taliyuhu in laga shaqaysiiyo qodobka eh, boqol iyo laba ee dastuurka waddankaas oo sheegaya eh, in madaxweynuhu hadduu xilkiisa gudan waayo sababo la xiriira xanuun dartiis in lagu dhawaaqo booska madaxtinimada ay bannaan tahay sidaasna waxa weeye wuxuu xilku ku wareego guddoomiyaha aqalka baarlamaanka afartan iyo shan beri muddo ah kabacdina doorashooyin la qabto Eh, qolyaha kacdoonka wada arrinta aad bay u diidan yihiin waana kasoo horjeedaan iyagoo oo adeegsanaya khibrado ka dhacay wadamada bariga dhexe eh, sida masar oo kale iyo wadamo badan oo waxa weeye eh, ciidamo awood eh, ay ku leeyihiin dalalkaas ama siyaasadooda iyagoo ay gaangoyaan laakiinse sida la fili karo waxa weeye eh, waxaa muuqata nidaamkii dalka xukumayey inuu kala jabay mu'asasada jeyshka oo waxa weeye awood badan leh inay iyadu hadda rabto inay si toosa usoo gasho dhinaca siyaasadda Eh, si kastoo ay ahaataba waxa weye jeishku waxa weye wa- waxay noqon doontaa inuu qaato kaalin muuqda eh, sida ka dhacday carabaha eh, kale Eh, laakiinse waxay yani caddaan doontaa yani asaabiicda soo asbuucyada soo socda ilaa bilaha soo socda qaabka waxay noqon lahaayeen dibadbaxyada iyo qalalaasaha ka taagan dalkaasi ayaa soo bilowday bishii hore mana jirto ilaa iyo hadda xal siyaasadeed oo laga gaaray dalkaasi sidoo kale xeeldheerayaasha carabta ayaa walwal ka muujiyey dhabbaha uu qaadayo dalka aljeeriya sayid cumar sheekh maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa sharaxaya dhabaha uu wajihi karo dalka aljeeriya mar haddii xiisadda ka taagan ay aad ugu dhowdahay kuwa hore uga dhacay dalalka suuriya masar yeman iyo libiya jazaa'ir shacabka soo baxay labayo labaatankii february waxay bilaabeen inay diidaan in madaxweyne cabdicasiis butalfiqa in uu isu soo sharaxo mar shanaad maadaama labaatan sano uu waddanka soo xukumayey saasay ku bilaabatay halhayskii ay shacabku ay ay ku hadlayeen markay bannaanka isugu soo baxeen adugu maaragtay jimco walba ama isku soo bixii faraha badnaa wuxuu kallifay in cadaadiskii ciidankii uu soo farageliyo haddaba waxaasoo dhan markii la fiiriyo dadkii maaragtay shacabkiina shacab isku duuban uu yahay oo halhayskoodii uu yahay maaragtay jazaa'ir keliya uu uga duwan yahay kii hore oo maaragtay sida hadda maaragtay dowladihii qaar niman islaamiyiin oo iyagu kasoo dhex baxay kacdoonkii darteeda lagu fashiliyey way ka duwan yihiin marka waxaa la is odhan karaa saxnuuni inay guulaysanayaan kacdoonka jazaa'ir oo xukunka ciidanku kasoo wareegi doono maaragtay dad madani ay xukumi doonaan doorasho maaragtay ay ka dhici doonto ilaa iyo haddana qalalaase ilaa kacdoonadu ay socdeen wax qalalaase ah oo dhibaato ah oo ilaa iyo hadda laga dareemayahay ma jiraan ama ka dhacay dadku way soo baxayeen ciidanku uu ilaalinayay marka waxaasoo dhan waxaa la odhan karaa ayagoo marka haddana ka faa'iidaysanaya khaladaadkii ka horreeyey oo dowladihii wixii rabiiculcarabi loo yaqiinay ka yimid inay ka faa'iidaystaan duruustaas oo gacan shisheeyana iska ilaaliyaan ayaga dhexdoodana ay ku mudaysan yihiin waxyaalahaasoo dhan ilaa iyo haddana taasa ayaa muuqata guusheedii taasina waxay sababaysaa in arrinkaasi si nabadgelyo ah kabacdiina maaragtay xukuumad tawaafuqi ah ama lagu midaysan yahay oo diyaarisa doorashadii iyo maaragtay iyo dastuurkii iyo wixii oo dhan waddankuna ilaa berri laamaan ama si nabadgelyo ah uu doorasho hore ku gaaro qof dadkaas ree jazaa'ir ay rabaanna meeshaas uu ka soo baxo ayna ka badbaadaan wixii ama suuriya ama libiya ama meelihii maaragtay kacdoonadu ay ka dhaceen aysan ka dhicin waa hagaag intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan xubinta umuuraha islaamka oo maanta aan ku qaadaadhignay qalalaasaha ka alowsan dalka aljeeriya oo ka mid ah dalalka carabta waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyay xuseen saxnuuni idaacaddeenii galabnimo ayaa intaasi ku eg codkaasi aad maqlaysaan waa xasan aadan samatar iyo heestii hakaba intaynu mar kale hawada ku kulmayno dhammaantay waxaan idin leenahay jimco wanaagsan iyo ismaqal dambo xiisale
lambal marau idinyo mabagariya lambal marau idinyo mabagariya akaba banashe akaba banashe burto kitalo banuda balankaina haye akaba banashe akaba banashe burto kitalo banuda balankaina haye babur mara ee ilugube ee ilugube ee ilugube
This is VOA News. I'm Gene.